halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaly com galab wanaagsan dhammaantiinba waa arbaco kowda bisha sebtembar sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay in ciidamada tigreygu ay biliqaysteen gargaar uu maraykanku u waday gobolka abxaarada magaalada jowhar oo ay ka socoto diyaargarowgii u dambeeyey ee doorashada xubnaha aqalka sare iyadoo haweenka la filayo in ay qoondadooda helaan
waxaan rajaynaynaa qoondada dumanka siddeed xisiratar waaye labo waa haween shanna waa rag lixna waa rag marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in saddexna loo siiyo maadaama hadda aan laba leenahay haddii aan weynana labadaynii hore labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xidhan oo dumar lee ay noqoto aan rajaynayna
waxaa kaloon idiin haynaa deegaanada soomaalida etoobiya oo maanta ay ka bilaabatay diiwaangelin ku-celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka doorashada dhammaadka bishan dhici doonta barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa ka digay go'doominta taalibaan ay hogaamin doonto xasilooni darro sheekh maxamed bin cabdiraxmaan ayaa dalalka caalamka ugu baaqay in ay la hadlaan kooxda si wax looga qabto walaacyada amni iyo dhaqaale iyo kuwa bulsho ee afghanistan ka jira qatar oo xulafala ah maraykanka ayaa noqotay wadaxaajood muhiim u ah oo loo maro taalibaan iyada oo marti gelinaysa xafiiska siyaasadda kooxdan tan iyo labadii kun iyo saddexdii ilaa iyo hadda ma jiro dal taalibaan u aqoonsaday dowladda afghanistan kadib markii ay kaabuul qabsadeen afar iyo tobankii oogost dalal badan oo reer galbeed ah ayaa kooxdan ku booriyey inay dhisto dowlad loo dhan yahay islamarkaana ilaaliso xuquuqda aadamaha madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in ololihii labaatanka sano socday ee maraykanka ee afghanistan uu ku dhammaaday keliya musiibo iyo khasaarooyin hogaamiyaha ruushka wuxuu taariikh u leeyahay in dalalka reer galbeedku ka cambaareeyo in ay isku dayaan inay qiyamkooda ku saabsan dalalka aan galbeedka ahayn faafiyaan moscow ayaa sidoo kale si joogta u cambaareysa siyaasadda maraykanka ee dalka afghanistan oo hadda ay maamulaan kooxda taalibaan oo la wareegtay laba toddobaad ka hor kabixitaanka maraykanka ee koob iyo soddonkii agost putin ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay isku dayeen inay xeerarkooda ku qoraan afghanistan muddo labaatan sano ah taasi oo uu ku macneeyey mid aan waxtar lahayn putin ayaa ka hadlayay kulan uu la yeeshay dhalinyaro ku sugan magaalada ku taala bariga ruushka oo ee vladivosk oo kaga qaybgelayeen munaasabadda furitaanka sanad dugsiyeedka cusub taalibaan ayaa ku ammaantay ciidamada caalamiga ah kabixitaankoodii afghanistan salaasadii shalay kuna tilmaantay kusoo laabashadoodii awoodda inay cashar weyn u tahay kuwa kale ee kusoo duula dalkaasi iyagoo ku booriyey maraykanka iyo adduunka intiisa kale in ay aqoonsadaan xukuumadda taalibaan afhayeenka guud ee taalibaan zabiixullah mujaahid ayaa hadalkan ka sheegay saacado kadib markii diyaaraddii ugu dambeysay militariga maraykanku ay ka ambabaxday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda kaabuul zabiixullah mujaahid mar uu warfidyeenada kula hadlay laamiga ay ka duulaan diyaaraduhu waxa uu hamaliyey reer afghanistan wuxuuna ku dhawaaqay kabixitaanka militariga shisheeye guul ay dhammaantood wada leeyihiin maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedku waxay ku duuleen dalka koonfurta aisha ku yaala ku dhowaad labaatan sano ka hor waxayna taalibaan kala wareegeen afghanistan kadib markii taalibaan uu ogolaaday shabakadda argixisada alqaacida ee abaabushay bishii sebtembar kowdeedii ko tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii weeraradii maraykanka inay joogaan afghanistan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba xooga gobolka tigrey ee etoobiya ayaa biliqaystay bakhaaro ay leedahay hay-adda gargaarka dowladda mareykanka u s aid ee gobolka amxaarada sida uu sheegay agaasimaha hay-addaas u s aid ee etoobiya warbixintan waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey
gobolka buuralida ayaa bisha nowembar ee lasoo dhaafay waxaa ka qarxaday dagaal u dhexeeyey ciidamada etoobiya iyo jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t p l f ee ka taliso gobolkaasi colaadaas oo ay ku dhinteen kumanaan sababtayna dhibaato biniaadminimo kadib markii ay dib ula wareegeen gacanku-eynta inta badan gobolka tigree dabeeqadii bishii juun iyo horaantii luulyo xooga tigreega ayaa waxa ay galeen gobolada deriska la ah ee canfarta ee amxaarada iyaga oo ka barakiciyey dhowr boqol oo kun oo qof guryahoodii agaasimaha howlgalka sin jones ayaa waxa uu u sheegay idaacadda dowladda ee e b c waraysi telefishka laga sii daayey inay hayaan caddayn ah in dhowr baqaaradooda la balaliqaystay oo gebi ahaanba la faaruqiyey aagaasi gaar ahaan gobolka amxaarada halkaasi oo ay galeen buu yiri xooga t p l f isagoo intaasna ku daray inuu aaminsan yahay in jabhadda t p l f ay tahay danaysato wakiilada xafiiska ra-iisul wasaare abi axmed iyo t p l f ayaanan ka jawaabin faalladaasi faragelin kasta ama xatooyada gargaarka bini-aadminimo lama aqbali karo waxayna ka hortegaysaa in gargaarka muhiimka la gaarsiiyo dadka u baahan nasiib darase tan iyo bilowgii colaadda waqooyiga etoobiya waxaan aragnay dhacdooyin bililiqa ah oo dhinac walba ah ayuu yidhi afhayeenka u s aid in ka badan sagaal boqol oo kun oo ku nool gobolka tigrey ayaa waxa ay ku jiraan xaalad macluul ah halka shan milyan oo kaleetana ay aada ugu baahan yihiin gargaar aadminimo sida ay qiyaasaysa u s aid markii ugu horreysay muddo sagaal bilood oo colaada ayaa shaqaalaha gargaarka waxaa toddobaadkan ka dhammaan doona cuntada ay gaarsiiyaan malaayiin qof oo gaajaysan sida uu sheegay toddobaadkii hore madaxa u s aid isagaoo ku eedeeyay dowladda inay xadiday gelitaanka gargaarka xooga tigreega iyo dowladda federaalka ayaa marar badan isdhaafsaday eedeymo ah caqabad ku noqoshada socodsiinta gargaarka
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi inala socodsiin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinac kalena deegaanada dhulka soomaalida etoobiya waxaa maanta ka bilaabatay diiwaangelin ku-celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhammaadka bishan sebtembar diiwaangelin hore gobolka looga sameeyey waxaa diiday xisbiyada mucaaridka oo dowladda deegaanka ku eedeeyey in ay ku shubatay diiwaangelintii hore wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray
waxaa maanta dib uga bilaabatay caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga qaar ka mid a gobollada deegaanka qaadashada diiwaangelinta cusub ee kaarka doorashada lixaad oo dhowaan ka dhici doonta dowladdeegaanka soomaalida waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii ay xisbiyada mucaaradka dowladdeegaanka soomaalida ay cabasho u gudbiyeen guddiga doorashada ee heer qaran sidaa darteedna lagu celiyey diiwaangelintani cusub haddaba waxaa si habsamiha u socota qaadashada kaarka iyadoo magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida goobaha markaasi laga qaadanayo kaarka doorashada waxayna safaf dhaadheer ugu jireen qaadashada kaarka waxayna sheegayaan wararka aan ka helayo qaar ka mida gobolada deegaanka ee markaasi dib looga bilaabay diiwaangelinta cusub ee qaadashada kaarka inay si fiican u socoto dhanka kale xisbiga xorriyadda iyo sinaanta oo ah xisbi markaasi ka tartamayey dowladdeegaanka soomaalida oo shir jiraayad qabtay ay sheegeen inay gebi ahaanba qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan la filay inay ka dhacda dowladyahanka soomaalida iyagoo markaasi arrintaasina ay u sababeeyeen inaan waxba laga qabanin cabashadii hadda ka hor ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka dalka oo ay ku eedeeyeen in guddiga uuna si buuxda u aqbalin cabashadoodii islamar ahaantana ay go-aan ku gaareen inayna ka qaybgeli doonin doorashada lixaad ee dhowaan ka dhici doonta dowladdeegaanka soomaalida arrintaasna ay ka soo saareen warmurtiyeed dhanka kale xiriir ee v o a la samaysay guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa aanan ka helin wax jawaaba oo arrintaasi la xiriirta balse aan ka sugayno wixii jawaab ay ka soo saara arrintaasi inaan idinku soo tabinno idaacadaha nagaxiga isku soo wada duubo diiwaangelintan cusub ee haatan la bilaabayna ay socon doonto muddo toban maalmood ah waxaa la filayaa labaatanka bisha maskaram ama dhammaadka bishani sebtembar inay ka dhacdo doorashada dowladdeegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada jowhar waxaa ka socota diyaargarowgii u dambeeyey ee doorashada xubnaha hirshabeelle uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya murashaxiin isugu jira senataro hore iyo weliba kuwo cusub ayaa gaaray magaalada jowhar si ay doorashada uga qayb galaan wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa ku sugan magaalada jowhar oo warbixintan inoo soo diray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa saacadihii lasoo dhaafay si isdabajoog ah u soo gaaraya musharaxiin u baratamaya aqalka sare ee baarlamanka federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay hirshabeelle marka laga reebo maamulka hirshabeelle maamulada kala qeyb ama guud ahaan xubnihii ku matali lahaa aqalka sare waa ay soo doorteen musharaxiinta soo gaartay magaalada jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano hore siyaasiyiin caan ah iyo kuwo ka socda bulshada rayidka kuraasta aqalka sare ee hirshabeelle qaarkood waxaa la aaminsan yahay in loolan adag loo geli doono xildhibaan muuse suudi yalaxu waxa uu u ordayaa inuu xajisto kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay haweenka hirshabeelle waxa ay dagaal ugu jiraan inaana marna lagu xadgudbin qoondada dumarka oo meel loo saaro xubnihii aqalka sare ay ku lahaayeen iyo in ka badan sida ay sheegayso maryan maxamed kuulow guddoomiyihii hore ee ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo markan ah xildhibaan aqalka sare u sharaxan waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka sideed xisiratar waaye labo waa haween shanna waa rag lixna waa rag marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo in saddexna loo siiyo maadaama hadda aan laba leenahay haddii aan weynan labadaynii hore labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar le ay noqoto aan rajaynaynaa dumarka waa in la ilaaliyaa waa hooyo waa abaayo waxaan kuu sheegaa waa eedo waa ahyo waxaan rajaynaynaa dumarka in qoondadooda la ilaaliyo haddii lixda sinatar oo kale oo ragga hal looga soo qaadi kara looga soo qaado haddii la waayana labadoo loo badbaadiyo marka ma waxaad cabsi ka qabtaan in kuraasta dumarka ay ku fadhiyaan ay rag kula tartamaan mise waxaaba shaki ka qabtaan in xubnaha lasoo magacaabay aadan soo gelin haa shakiyaan qabnaa waayo waxaan arkaynaa kuraas haween ay leeyihiin oo rag hanqaltaagayo marka annaga waxaa nagu jiro annaga haweenaan nahay waa is aaminsannahay waan tartami karnaa laakiin kursi gabar u xiran in wiil ou soo maxaan kuu sheega hawaysto waa qalad cabsiyaan ragga ka qab hanoola xero gabdhaha qoondadooda oo ayaga ay leeyihiin oo u gaar ah sidii sanadkii hore loo kala qaatay siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta jowhar u timid inay helaan xubin aqal sare oo baarlamanka federaalka ah waxaan u imiday sida dee dabcan dad badan oo murashaxiinu amay u yimideen amay u imaan doonaan aqallada kala gedisan ee baarlamaanka doorashada aqalka sare ee la filayo maalmaha soo socda inay dhacdo haddii ilaah yidhaahdo inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo kuraastaas kursi ka mida oo asagoo ah kursi aan beelu lahaynoo stateku leeyahay isagu talagala ayaana ugu soo wareegay kursigaas si aan atleast kursi soomaaliyu leedahay aan u doondo oon uga gudbo kursi jufo kaliya u xihan waxaan abiil u jeedsanayaa saaxiibada iyo xildhibaanada hirshabeelle guud ahaan dhammaantood inay codkooda ay siiyaan waxaan iska kaashan doonaa si dhow horumarka hirshabeelle haddii ilaahay yidhahdo noo doortaan kursigaas kuraastaas waxaan ka shaqayn doonaa isu keenidda dowladnimada soomaaliya iyo siday hore uga socon lahayd gaar ahaan xaquuqda hirshabeelle inaan uga doodno goobaha loo dhan yahay oo golayaasha dowladdu ay joogi doonaan haddii ilaaha yidhaahdo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo horraantii toddobaadkan soo gaaray magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay in hirshabeelle toddobaadka soo socda ay soo dooran doonto xubnihii ku matali lahaa dowladda federaalka magaalada jowhar waxaa ka socda shirar gaargaar ah oo musharaxiinta ay la leeyihiin xildhibaanada hirshabeelle si ay cod uga helaan laakiin dadka magaaladan ayaa waxay aaminsan yihiin in jowhar ay dhaqdhaqaaq yeelato marka xilli doorasho la gaaro iyadoo magaalada ay xilligan biyo ku hareereysan yihiin xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay kasoo bixidii dalka afghanistan madaxweyne biden ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey sida kediska ah ee ciidanka maraykanku uu uga baxay afghanistan taasoo horseeday burbur lama filaan ah oo ku yimid ciidamadii dalkaasi cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa khudbaddii biden ka waraystay faarax maxamuud oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta runtii markaad eegtid arrinta tan soo bixitaanka madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay maahayn qofkii go-aamiyey waana runtii madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump ayaa wuxuu go-aamiyey bisha kowdeeda may inay ka bixi doonaan ayuu kula heshiiyey afghanistanka nimanka taalibaanka inuu kaga bax ka baxayo waktigaas ayaa lagula heshiiyey waxaadna moodaa waktiga ah uu qabtay donald trump inuu aada uga sii koobnaa waktiga kan hadda madaxweyne joe biden uu qabtay marka laguma ha aha waxaa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aada u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayey oo ahayd dhibaataduna in dowladda maraykanka abaabulkii ay ku soo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka ah meesha ka soo saari lahaayeen
waan gartay faarax marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan maraykanka ee weli ku sugan halkaasi hayo wuxuu yidhi ilaa iyo laba boqol oo qof ayaa ku sugan hadda waddanka afghanistan dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye wad dad waddanka asalkooda ka yimi afghanistan oo laakiin weli dee uu leeyahay maalin maalinta aada go-aansataan in laydinka qaado sidii laydinku doonaba ha laydinka qaadee diyaar baanu u nahay marka sida hadalkiisa ka muuqatay dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu ka soo jeeda afghanistan
arrinkan soo bixitaanka ciidamada maraykanka iyo weliba xulafadiisu waddankan maraykanka waxay ka dhex dhalisay dood aada culus iyo weliba dhaqdhaqaaq aada weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo ku soo beegantay wakhtigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamadu ah koob iyo soddonka bisha sideedaad maxay ka tari kartaa baad is leedahay dejinta xiisadii ka dhalatay soo bixitaanka ciidamadaasi ee gudaha waddanka maraykanka horta runtii dadka maraykanka runtii ama dimuqraadiga ahaadaan ama ahaadaan dadka midigta ee jamhuuriga ha ahaadaan dagaalkan afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la-aan meesha loo tegey oo markii horeba u ahaa mid qalad lagu tegey marka runtii dadka maraykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaan waxay u arkaan dagaalkaas waxaa mid runtii lagu khasaaray oo wax allaale wuxuu maraykan usoo usoo hoyo faa'iida aanu jirin waan gartay marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha ma laga yaabaa in maraykanku kusii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo labaatan sanaa mise ma odhan karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii maraykanka ee waddankaasi afghanistan horta runtii maraykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha afghanistan way way adag tahay waxyaalo badan oo kaga xidhan waayo nabadii waxa u arkaa hadda dowladda maraykanka iyo qolyihii reer galbeedka ah ee isku xulufada ahaayeen in nimankii ma aha taalibaanka laftooda laakiin nimankana hadda la yidhaahdo ee maalinta dhooti qaraxa geystay siday sheegeen layidhahdo isis k inay si soo noqdaan waxaa kaloo laga cabsi qabaa in taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo oo waddanka dhexdiisa ka dhaco in ay rabshadaha kan iyo dhibaatadan uu wadamada deriska ku baahdo marka runtii sidaas darteed waa kii lahaa dadkii reer afghanistan sidaa kaga tegi mayno waanu caawin doonaa wixii maaragtay bili-aadamnimo ku saabsan laakiin kolley dee kuma lahaanayaan deganaanshihii ciidamadii tirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha
kaas waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia dalkan maraykanka oo ugu warameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shaaciyey wakhtiga la qaban doono shirweynaha xisbigaasi iyadoo la qaban doono soddonka bisha oktoobar ee labada kun iyo koob iyo labaatanka warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule
xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeyso maanta ayaa ku sheegay shirkaasi jaraa'id wakhtiga ay xisbigu qabanayaan shirweynaha xisbiga waddani ugu horreyna waxa uu carabka ku dhuftay xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi doorkii uu xisbigu ku lahaa doorashooyinkii isku sidkanaa ee bishii mey aynu ka soo gudubnay ka dhacday somalilan ee wakiilada iyo deegaanka sida aad ka warqabtaan xisbigu waxa uu ka soo baxay doorasho isku sidkan oo aada u culus doorashadaasoo si weyn u soo bandhigtay kaalinta xisbigu kaga jiro hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan waxaa idin ka warqabteen in xisbiga wadanigu si joogtaa u qabanayay intii uu jirayba shirarkiisa innaga oo qabanay shirkii ugu dambeeyey ee golaha dhexe sanadkan aynu ku jirno ee labada kun iyo koob iyo labaatanka horaantiisii ku beegnayd soddonkii march labada kun iyo koob iyo labaatanka go-aanadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa qabashada shirweynaha xisbiga wadani muddo ku siman toddoba bilood gudahood sidaa awgeed markii uu xisbigu tixgeliyey in la fuliyo go-aanadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani ee dhacay sanadkan markii uu xisbigu dhegaystay talada tusmada tilmaanta iyo ee ay bixiyeen guddida fulinta ee xisbiga wadani markuu xisbigu garwaaqsaday in la joogo ama in la isu diyaarinayo isla markaana lagula jaan qaadayo isbedelada ka dhashay jamhuuriyadda somalilan ay horseedka u yihiin doorashooyinkii sanadka doorashooyinkii isku sidkanaa ee inoo qabsoomay koob iyo soddonkii may labada kun iyo koob iyo labaatanka xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi ayaa dib u milixsaday shirarkii hore xisbigu u soo qabsaday go'aanadii shirarkii golaha dhexe ee hore loogu gaadhay isagoo faahfaahin dheeraadana ka bixiyey markii aanu derisnay xeerka xisbiga wadani qodobka lixi tobnaad farqadiisa koowaad iyo labaad oo qeexaya goorta lagu dhawaaqayo qabashada shirweynaha xisbiga wadani markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga iyo guddoomiyaha xisbiga wadani waxaan maanta halkan ku iclaaminayaa anigoo ah xogayihii guud ee xisbiga in shirweynihii xisbiga wadani la qaban doono taariikhdu marka ay tahay soddonka iyo koob iyo soddonka bisha oktoobar ee sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka maanta aynu joogno kowdii sebtembar bisha sagaalaad labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa shirweynaha qabashadiisa ka harsan lixdan cisho sida xeerku jidaynayo ay ahayd in lagu dhawaaqo qabashada qabashadiisa marka ay harsan tahay lixdan cisho waxa uu xisbigu muddadaas ku diyaarin doonaa dhammaan howlaha uu xambaarsan yahay shirweynaha guud ee xisbiga oo ah hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga matasha oo lagu dooran doono dhammaan hoggaanka sare ee xisbiga laguna ansixin doono guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga sidaa daraaddeed waxaan mar labaad ku wargelinayaa dhammaan xubnaha xisbiga ee ku nool gudaha iyo dabadaba inay ku tala galaan u diyaargarowga shirweynaha xisbiga oo aynu maanta iclaaminayno xisbiga mucaaridka ee waddani waa xisbiga ugu daada yar marka la eega saddexda xisbi ee somalilan sharciyan ka jira ee waddani kulmiye iyo wicid khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
halkaad weli dhegeysta nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in laba boqol iyo lix iyo soddon kun oo qof uu u dhiman karaan xanuunka covid dalalka yurub ilaa kowda bisha disembar iyada oo dadka xanuunka qaadaya ay sii badanayaan dadkii talaalka qaatayna ay yaraanayaan guud ahaan wadamada yurub waxaa kordhay dadka uu soo ridanayo xanuunka nooca delta oo ka faafa ka faafis badan noocyadii hore ee covid nneteen-ka gaar ahaan dadka aan weli qaadan tallaalka warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil toddobaadkii aynu soo dhaafnay boqolkiiba koob iyo toban kor waxaa u kacay dadka u xijaabanaya xanuunka covid ee sagaal iyo toban waxaana laga cabsi qabaa in dad gaadhaya laba boqol iyo lix iyo soddon kun oo qof ay xanuunka u dhintaan sida uu toddobaadkan sheegay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o hanisa college wixii ka horeeyay kowda bisha disembar ilaa iminka dalalka yurub waxaa laga diiwaan geliyay inay xanuunkaasi u dhinteen hal dhibic saddex milyan oo qof waxaana covid sagaal iyo toban qaaday dad gaadhaya afar iyo lixdan milyan oo ruux saddex iyo kontonka dal ee yurub ka kooban tahay saddex iyo soddon ka mid ah ayaa diiwaan geliyey kiisas ka badan boqolkiiba toban toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaanay u badan yihiin dalalka faqiirka lagu tiriyo yurub agaasima kuloj ayaa sheegay in kiisaskan sii korreeya ay qayb ahaan sabab u tahay xayiraadaha la dabciyey xanuunka noociisa delta oo ka khatarsan noocyadii hore loo yiqiinay iyo weliba dad badan oo aan ku qancin inay qaataan tallaalka ururka caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqay inay dalalkaasi sii dardargeliyaan mashruucyada tallaalka inkasta oo badiba caalamka la qaaday xayiraadihii saarna ayna u muuqato meelo badan inay dadku aamineen in covid sagaal iyo toban uu aada hoos ugu dhacay marka la eego nuquladan cusub iyo weliba cabsi jirto oo ah inay noocyo kale soo baxayaan xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aanay fari ka qodnayn dabargoynta xanuunkaasi loona baahan yahay taxadir badan waa kan dhaktar maxamed caydiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada shafiil weriye cabdixaafidow inkasta oo ay tallaaladii dadkii qaateen badankoodu haddana waxaa jira walaaca laga qabo nuqulada cusub ee hadda jira iyo kuwa iman doonaba sidaa darteed iyadoo qofkii tallaalkii qaatay haddana ahmiyad aad iyo aad u weyn bay leedahay caafimaad ahaan inuu qofku mar walba taxadaro oo uu maaragtay maaska xidho khaasatan marka uu tago qofku meelaha maaragtay dadku badan yahay sida makhaayada wax laga cuno meelaha aroosyada ama xafladaha meelaha dadku isugu yimaado baska markuu raacayo kale boqolkiiba lix ayaa bulshooyinka dabaqada hoose iyo dhexdhexaadka dalalka yurub qaatay labada tallaalba halka ay dalalka qaarkood ku guulaysteen inay tobankii qof ee shaqaalaha caafimaadka ah tallaaleen mid keliya ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qaabka keliya ee looga guulaysan karo xanuunka ay tahay in dhammaan caalamka uu gaadho tallaalku maadaama uu isu socodka bulshada caalamku uu iminka aada uga sahlan yahay waayadii hore tanina ay tahay in sababta uu xanuunka nooca delta ee hindiya ka bilowday uu maanta yahay ka ugu fiditaanka badan adduunka waa kan mar kale dhaktar maxamed ahmiyad weyn bay leedahay in dunida dadka ku nool oo dhan la talaalo waayo maanta dunida waxay noqotay xaafad yacnii tuulo yar bay noqotay adduunyadu way isku xidhan tahay si aan yacni taariikhda soo marin bini aadanka ayaa maanta dunidu isugu xidhan tahay dhaqaalihii maxaa layihahdaa ganacsigii isu socodkii dadka marka ahmiyad aada u weyn bay leedahay in tallaalkii la wada gaadhsiiyo dadkii dunida oo dhan siiba wadamada faqiirkaa ee africa ama asia iyo qeybaha yurub tabari ama latin america wadamada aan dowladahoodu aanay awoodi karaynin inay dadkoodii tallaalkii ama u soo iibiyaan ama aanay awoodii cilmiyeed lahayn ee ay tallaal ku samaysan lahaayeen waxaa iyadana lagu sidaan ogahay hay-adda barnaamijka caafimaadka dunidu iyo wadamada maraykanka iyo ingiriisku ay wadaan brogram ama barnaamij layihaahdo cofax oo ah wada tallaal dadkao dhan la wada tallaalayo marka waxaan filayaa in iyadana dhowaan mustaqbalka dhow inta badan dunida dadka ku nool uu wada gaari doono tallaalku marka ahmiyad aad iyo aad iyo aada u weyn oon la koobi karin ayay leedahay uleedahay in mar labaad nolosha iyo isu socodka iyo dhaqaalaha iyo ganacsigu uu caadi mar labaad ku noqdo in dadka dunidao dhan la wada tallaalo digniintan ayaa ka timi ururka caafimaadka adduunka iyada oo dhowaan iyaga iyo ururka unisef ay ugu baaqeen wadamada yurub in macalimiinta iminka la siiyo ahamiyadda koowaad ee dadka la tallaalayo si ay dugsiyadu si caadi ah ugu furnaadaan iyada oo dugsiyadii bisha dambe la furayo ayay sheegeen inay muhiim tahay in xiisadaha ay ardaydu ku qaadato fasalada inkasta oo weli xanuunka noociisa dalta uu yurub dhex mushaacahiyo sababtuna waa iyada oo tayadii waxbarashada labadii sannadood ee u dambeeyey ay aada hoos ugu dhacday cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacadeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqnay aad maqli doontaana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda qatar ayaa ka digay in go-doominta taalibaan ay hogaamin doonto xasilooni darre hor leh sheekh maxamed bin cabdiraxmaan ayaa dalalka caalamka ugu baaqay in ay la hadlaan kooxdaas si wax looga qabto walaacyada amni iyo dhaqaale khatar ayaa oo xulafo la ah maraykanka ayaa noqotay wadaxaajoode muhiim ah oo loo maro taalibaan iyadoo martigelinaysay xafiiska siyaasadda kooxdan tan iyo labadii kun iyo saddexdii ilaa iyo hadda ma jiro dal taalibaan uu u aqoonsaday dowladda afghanistan kadib markii ay kaabuul qabsadeen afar iyo tobankii agost dalal badan oo reer galbeed ah ayaa kooxdan ku booriyey in ay dhisto dowlad loo dhan yahay islamarkaana ay ilaaliso xuquuqda aadamaha madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa maanta sheegay in ololihii labaatanka sano socday ee maraykanka ee afghanistan uu ku dhammaaday waxa uu ku tilmaamay masiibo iyo khasaarooyin hogaamiyaha ruushka ayaa waxa uu taariikh u leeyahay inuu dalalka reer galbeedka ku cambaareeyo inay isku dayaan inay qiyamkooda ku qasbaan dalalka aan galbeedka ahayn moscow ayaa sidoo kale si joogto ah u cambaareysa siyaasadda maraykanka ee dalka afghanistan oo hadda ay maamulaan kooxda taalibaan putin ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay isku dayeen in ay xeerarkooda ku qoraan afghanistan muddo labaatan sana ah taasi oo uu ku macneeyey mid aan waxtar lahayn putin ayaa ka hadlayey kulan uu la yeeshay dhallinyaro ku sugan magaalada ku taalla bariga ruushka ee vladivostock oo uu ka qayb galay munaasabad furitaanka sanad dugsiyeedka cusub halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
gudaha soomaaliya dhallinta oo tiro muuqata ka ah qaybaha bulshada ayaa kaalin la taaban kara ku yeeshay arrimaha siyaasadda waxaanay xilal dhowr ah ka qabteen hay-adaha kala duwan ee dowladda haddaba dhallinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka iminka dalka ka socda waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya bashiir xuseen iyo doctor faarax cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya bashiir ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a xasan kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadceleynaa dooda aad nagu casuumteen markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay waxaana qabaa aniga in dhallinyarada caqabado badan ay ku horgudban yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhallinyaradu waxay lamid yihiin dad ritila dabroo kale lamid yihiin gacmihii ka xiran yihiin waxa waaye codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhallinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaanaa heybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda soomaaliyeed waaye dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arrimaha masiiriga ee soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taasaa marka waxay keentaa inay dhallinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa inay mataqaanaa arrimo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqola-aan ay meelaha fadhigudurarka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quus ka taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhallinyarada caqabado badana ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhallinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kale ahba tusaale dhallinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaanaa jaamacadihii iyo iskuulladii iyo ka soo baxay marka dhaqaale ma haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nima ninkuu ka jeeb weyn yahay nima ninkuu ka sii xagga trag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadihii isbabedelayay nin walba doorka kusoo lahaa saamayntii uu soo sameeyey xiriiradii haddii ay noqoto dadka local domestic peopleka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saamaynta ku leh xiriirkii uu lasoo sameeyey iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saamaynta nagu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhallinyaradu dhaqaalena ma haystaan xiriiro kalena ma laha marka aad ayay u yar tahay doorashadu haddayba tahay doorasho dadban inay dhallinyaradu kaalin muuqata ka qaataan saasaan u aaminsanaha haye doctor faarax bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi qowse aad iyaad umaasan tahay dhegeystayaal sharaftan lansoo kale waa salaamayaa runtii dhallinyaradu xaq dastuuriya ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saas daraaddeed dastuurku wuxuu siiyey door muhiima oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriya uga qayb qaadan karaan weliba haddaad fiirso dastuurku da-da dhallinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maarata u saamaxaysa qof kastoo dhallinyaro ah oo hami siyaasiyeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xirantahay horta danaynta uu qofka dhallinyarada dhinaca uu danaynayo dhinac waxaa jira danaynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarata u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualificationskii loo baahnaa leh waxaa jira dhallinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarata wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhallinyaradu ay u yihiin maaratay arrin lafdhabara midda kale dadka aan dhallinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo kasoo horjeeda dhallinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhallinyaradu dadkaasi la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhallinyarada inay siyaasadda ka horsaagto ma jiraan waxaa kugu dilila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhallinyaro fara badan aad ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey sidoo kale maamulgoleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanadu ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maarata gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii wadanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa wey doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kaloo ku xiran tahay inay awoodooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarig xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tilaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan bashiir waxaad sheegtay in dhallinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban xasan kaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska inatirin xaqiiqada jirta dhallinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraan wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhallinyarada ah manaa dadooda weli ku jira dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhallinyaro iyo midnimo ay dhallinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlaya waxay tahay dhallinyarada caqabadaha haysta dad arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhallinyarada baahiyooda wax uga qaban karaan markay helaan dhallinyaradii kusoo laabaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhegaysa ma haysanaa waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhallinyarada jeebkooda waa maranya hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii kii soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dolar ku hela kursiga oo milyan dolar uga baxay marka nin dhallinyaraa oo hadda waxaa laga yaabaa dhallinyarada ragga ugu firfircoon inay laba sano saddex sano afar sano shaqaynayaan oo ay saddex sano ka hor jaamacaddii soo dhammeeyeen hadda tusaale ee sharciga siyaasadda dhallinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhallinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayoo kale in dhallinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhallinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhallinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la raba in la dhiso lama dhisi dhallinyaradii golo ay ku midaysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta iyadoo xitaa laleeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhallinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka waan sabaynayaa dhallinyaradu inay door ku leeyihiin doorasha soo socota laakiin intaana sabayn kahor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhallinyaro qofka dhallinyarada ah waa qof intee la eg da ahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhallinyaro loo yaqaanaa qofka da-da afartan ka hooseeya waxaan ogsoonaya da-daas qof intuu gaaraya inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sabaynayaa inay jirto dhallinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jiri jiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikri jireen wadanku inuusan maarata mustaqbal lahayn in wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeya fikrigaas meesha waa ka baxay dhallinyarada waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inaysan jirin arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka ee challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaragtay ku bedasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofkan dhallinyarada aqoon-yahanka ah inuu dowladda siay u shaqaynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maaragtay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay kulug yeeshaan oo kasoo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdin ayaa firfircoonadii laga arkay xildhibaanada dhallinyarada ahaa iyo wasiirada dhallinyarada ahaa iyo guddoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in int in ka badan mustaqbalka aysoo ay soo waajihi doonaan waana kuu sheegay waxaa yidhi dastuuriyan iyo maaragtay siyaasiyan iyo qaanuyan wax caqabada horyaalla ma jiro wixii kaloo laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyo jibsayihin oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yani aad hadda loo filayaa inay si buuxda oga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayarka wada ama maaragtay motoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabadoo kale iyo qoraalada oo dadka lagu towjiihiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhallinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkaynaya inaysan jirin quwad midaysan oo dadka da-da weyna oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tilaabada qaado hadduu tilaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir xalka waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay waxa uu aad u abuuraa rajo rajo annaga dhanaa soo dhaweynayna dhallinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnaha laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhallinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda intasoo koraydana ay ugu canqaban karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican usii gaari karaan su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhallinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambayno waxay bilaabaan ololo siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhallinyarada waxaan u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada afartii sano maray dhacdaay marka loo dareerayo kale waa in dhallinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhallinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada joogaba intay isku yimaadaan ay dhallinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan war murtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada kusoo baxaanna ay ayagu garba u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaale hadday hayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan hay-ad doctor faarax dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay dhallinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay ham yeeshaan oo u arkaan in maaragtay waddanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan walaalka waxaa ku khilaafsanahay dhallinyaradu inay midoobaan xoogaa midowgu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele waddanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu habboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhallinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku carabti noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhallinyaraha inuu hami siyaasadeedla ama rooyadu sharaxo inuu dhallinyarada si toosa uga codsado oo la hadlo oo yidhahdo waxaan u baahnahay taageeradiina ha noqoto taagero farsamo oo inay maarata xayisiiniya u sameeyaan waxayna loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaragtay u codayn marka saas daraaddeed ayaa loo baahan yahay inay dhallinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu usa door ka ciyaari karin waa inuu waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen iyo doctor faarax cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed farax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga iyo v o a dhegaystayaal guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansadeenna waxa dhanbuu gebyaaga soomaaliyeed tixdihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tod wadaagaan wax dhan buu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan tol kale oo si uun ay u colloobeen dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayey ee reer hebel ka maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geerashii ay ka moola duugeen timacgaar aan tira lahayni dhaaxay inta gubaabadaas eersatay ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku hayeedi jireen iyada oo aan runta laga fogaanna waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudoono inay tahay guwaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraarugga siyaasaddu xilligii uu soomaalida ku dhex baahay kaasoo keenay isbeddel ummadda aada u saameeyey waxna ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexayn jiray wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaridii muwaadinka ee s y shu ay bilowgiiba ku dhaqaaqday taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala taggeeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guwaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haystayna ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonnimada ku maakubi jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeceshahay xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleele iyo horweynba leh oo iyaga laga qaaday sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen isbeddelkaas maansadii gubaabada ku dhacay waxaa aada looga garan karaa allaha u naxariistay cali xuseen xirsi oo tixyihiisii ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida oo keliya wuxuu toddobaad walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geerahro dhiigga kicinaya soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu dadweynaha ku guubaabin jiray wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanaayo iyo duulaamada aan maalidna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagani inuu yahay midka taagta daran ee haddana demanaanshaha ku tilmaaman kaasoo aan loo nixina ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato tixdan soo socota oo aan sidaan filaayo uu gabyaagu tiriyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii gubaabada ahayd ee soomaalida uu ku baraarujin jiray wuxuu yidhi dabka baxaya danabkaa qarxiyo ololka duulaaya digta yeedhay daaraha burburay degalka qiiqaaya dayuuraadka kacay armigaa lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayradii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulayo iyo weyda debi weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacareeyey qurumaha iswada doonayee duunka ka coloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulkaa laysku dirayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa-idahee anaa degaya iyo diiday baa dhiika da-yaye ragmo dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay demanaanta soomaalida daahan weligeedee hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaanee wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye weligeedba soomaalidu way ogeyd guwaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarrada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan siday ila tahayna talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso inkastoo magaca qaramada midoobay ay waayaha dalka ku xukumayeen haddana waxay ku howlanaayeen talyaaniga weeye sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qoob ka roogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka xilliga gobonnimada laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa talyaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada gubaabada miiran ah ee cali xuseen uu iyaga iyo soomaali badan ku kala dilay maantaas bay amar isaga keli ku ah gabyaaga ku soo rogeen waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebeynayo soomaalidana uu ku kicinayo sawkolka inuu dhinac kale uga wareego ma aha isaga oo aan lagu garan sawgubaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha dhowr ayaamood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix gubaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhulwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraanay isaga oo geela haray miciyaha u soofaysanaya uu wiraxiisu meel dhow uga baxayo wuxuu yidhi dhurwaayahow hashaydii dilay ee gegida dhiidhiibshay sidaad dhaqatay shalay qaalintaad dheraranii goysay dhoolaha markaad ku hubsataad duumatadii daaqday dheegga iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dheragtay waa kuwa eg tahay inaad dhawaaqdaayo haddaanse iilka lay dhigin ciyoon geeri loo dhalaya in waraabo dhowrihii u go'i baan ku dhaarmaray nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan jiraye adigoo dhambada soo hayoo dhamal u rooraya oo aan dhanaba fiirinayn dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba ee indhafoorka surubkaaga dhici baan ku dhaarmaray dhugniga la ii soo sido iyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuurwa adigaa dhamay waxaygiiyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada ee dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xidhiiya in dhirbaaxa kugu siibato yaan ku dhaarmaray gabayga qaybtiisa dambana wuxuu cali ku gubaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhowr baqalateene dhalinyaro haddaan helo kuwaad shalay dhibaataysay daraan labagu weli caana dhamin uruganuu dhuubtay oo cilda dhabayaa ku heli daaman dhagaxoowe dhaqaqaakakani waa intaan laysu soo dhiganay in dharaara meydkaagu badan yaan ku dhaarmarayn dhaxalkay xumaysaa wixii fula ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godabtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqanee maruun buu indhaha kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfaa dhiilahan jiraye marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagale inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaraya bal ii dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biiga waa gabay sarbeeban oo soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay dhulwaagu waa ninkii talyaaniga ahaa ee koonfurta dalka ka talinayay hashu waa soomaaliya ragga geela daafacan waayeyna soomaalida ayuu ula jeeday waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina maxkamad ku geyn karin dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aan ku wada nasanno codka fanaanka la foole iyo heeskiisii ruun
heeskaasi nagu luqaynayay fanaanka la foole ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo